إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه ومن تبعهم بإحsان إلى يوم الdين أmا بعد waxaan dersigeenu nooga bilaabanaa أfعaaشhii aan dersigeenii شhalay ku soo qaadanay oo labada mafcuuل qaadanayday أfعaaل الqلوب أfعaaل shaki واليaqiin iyo waxay kala ahaayeen أfعaaل التصيir ayay kala ahaayeen axkaam ku tacalluqda ayuu darsigu nooga bilaabanaa waclam ogow anna liafcaali haadalbaabi baabkan afcaashiisa halaaثata axkaamin axkaam saddexaa u sugnaatay baabkan afcaashiisa axkaam saddexaa u sugnaatay sharaxa wuxuu yidhi takhtasu bihaa bal arbacatun saddex axkaamahoo ku gaara markaasuu yidhi maya waaba afarba maahan saddex saddexda la sheegay mid kaleo muhiimuu ku daray xukun kaloo afraadoo muhiimuu ku daray wuxuu yidhi wاraabic annahu yajuusu fi اlafcaali اlqalbiyati اlmutasarifa wara'aa alxulmiya wاlbasriya an yakuuna faaciluhaa wa mafcuuluhaa damiirayni mutasilayni mutaxidayni afcaashan qeybta la yidhaha afcaalu اlquluubka ee mutasarifka ah iyo ra'aada oo riyada riyada tusayda xulmiyada waa midda waa ku ru'yooday ah waan ku ru'yooday ra'aada mid waxa weyan waa ogaaday midna ishaan ku arkay midna waa ku ru'yooday saddex raa saddex macnay kala tahay marka ra'aada oo xulmiyada ah oo waa ku ru'yooday ah iyo afcaashan afcaalquluub qaybteeda mutasarifada ilaa qaybaan mutasarifa inaan ku aragnay labadaas waxaa bannaan faacilka iyo mafcuulka maalan labada mafcuul mid ka mid ah inay noqdaan laba damiir oo isku meel u laabayd waa sida waxyaala aan badnayn carabiga ku badnayn ayagaa iskale masalada faacilkii iyo labadii mafcuul maalan mafcuulkii koobaad a waxay noqonayaan laba damiir oo isku macno ah oo isku meel u laabanayo maalan haddii faacilkii noqdo mutakalim mafcuulkiina awelkaa mutakalim noqona waxay leedahay calimtuni anaa isku ogaaday iiri calimtu faacilkii waa mutakalim soo maaha mafcuul awelkiina ya mutakalim calimtuni waxaan isku ogaaday mundaliqan ku tegay iiri ama qaa'ibay wada noqonaya ina alinsaana insaankii layadqaa waa qooqaho waa xadgudbaa an ra'aahu liajli an ra'aa nafsahu inuu nafsadiisa ku u arkay daraaddeed istaqnaa inuu deeqtoonaaday marka an ra'aa faacilkii waa damiir oo gaa'iba oo u laabanaya insaanka mafcuul awelkiina hu waa damiirkaas qaa'ibka labadood waa laba damiir isku meel u laabeen fiiri ayadoo ra'aa xulmiya waa riyooday labadii wiil oo lagula xiray nabi yuusuf xabsiga maxaa yidhi mid wuxuu yidhi inii aniga araanii waa is arkaa waa isku ru'yooda acsiru xaalan ma juujinaya khamran fiiri inii araa faacilkeedu waa maxay waa ana waa damiir mutakalima mafcuul awelkiina waa maxay araanii waa yaal mutakalim inii aniga araanii waxaan isku arkay oon ku ru'yooday acsiru anoo khamra ma juujinaya kii kale wuxuu yidhi waqaala alaakharu inii araanii anigana waxaan isku arkay fiiri araa faacilka waa maxay waxaan arkaya on ku ru'yoona wey waxaan arkaya oon haddaba ku ru'yoonayo waxa weeyaan waa faacilka waa damiir mutakalim mafcuul awelkiina waa damiir mutakalim marka waa nuucaas xukunkaasaa u gaarho laakiin afcaalu quluubka mutasarifka iyo ra'aa xulmiyaa iyo basariyaa ka soco saddexdaa xukunoo kale matniga inoogu taallaa waclam ogow ana liafcaali haadalbaabi baabkan afcaashiisa alaaata axkaamin axkaam saddexaa u sugnaatay alwal kan ugu horeeya yarxamuk allah alicmaalu camal siin weeye waa in la camal siiyo wahuwa icmaalkuna alaslu wa asal wa huwa icmaalkuna waaqicun wuxuu ku dhacaa filjamiici dhammaan afcaasha afcaasha baabkan waxa weeyaan jaamidkeeda iyo mutasarifkeeda iyo qalbigeeda iyo tasyiirkeeda dhammaan waa ku wada dhaca waxa waya dhammaanta waxa waya afcaalu tasyiir afcaalu quluub kii jaamidka kii mutasarifka kala qaad male in la camal siiyo in la camal siiyo de waxaa loola jeedaa inay labadii mafcuul nasbisadaan oy lafdiga ka nasbiyaan alwal xukunka ugu horreeya alicmaalu camal siin weeye wa huwa icmaalkuna alasl isaga asal ah wa huwa icmaalkuna waaqicu waa ku dhacaa filjamiici dhammaan afcaashan ahaani xukunka labeeya alilqaau laaqi yeelid weye macna tirid wey ilqaaga isagaa noo fasiri doono insha allah waaba kan wa huwa ilqaagu ibdaalu lcamali waa camalka in la buriyo lafdan wa maxalan camal tirid wey lafdan wa maxalan in la camal tiro lafdigana waxa weeyaan kama nasbinayaan maxalkana kama nasbisanoo wixii lagu cadfo mubtadahaas iyo qabarkaas waa la rafcina wixii lagu cadfo marka maal lama nasbi karo oo la dhima maxalka ka nasbisayn lafdi iyo maxal midna ku camal fali maaya maxaa dhacay oo loo camal halaynaa waxaa loo camal halaynaa lidacfi lcaamili caamilka tabardaradiisa iyo xoog yaraantiisa oo muxuu la daciifay bitawasudihi bisababi tawasudihi dhexdhexaysashadiisa sababteed bayna almubtada'i walkhabari u dhexdhexaysana ow ta'akhurihi canhumaa ku dar sharxaa kugu daraya waxa weeye caamilkiiyaa tabar yarayna waa xoog yarayna camalfalkiiu ka xoog yarayna sababtu la xoog yarayna waxay tahay mubtadihii qabarkii awal waa uu ka horreeyey waa ka dambeeyeen saasuu camal falayey hadda dhexduu ka gela mubtadihii qabarkiiu caamilku dhexda ka gela dhexduu ka gela marka waa tabar yarayna ama waaba ka daba ka daba maraaba labadoodiiaba ka hor maraaba marka saasuu la tabar yarayna lidacfi lcaamili caamilka daciifidiisa iyo xoog yarayntiisa oo muxuu la tabar yareeyey muxuu la xoog yaraaday muxuu la daciifay bitawasudihi bisababi tawasudihi dhexdhexaysashadiisa sababteed bayna almubtada'i walkhabari u dhexdhexaysana ow ta'ahurihi ku dar haddee sharxa kugu daray ama gadaalmaridiisoo canhumaa canilmubtada'i walkhabari ka gadaal mara gadaaluba ka mara taasaaba kasii daranba hadduu gadaal kasii maray tusaale fiiri isagoo dhexdhexaysay naxwo zaydun zayd danantu qaaimun danantu waa maleeyey qaaimun mid taagan wey zaydun zayd danantu waa maleeyeye qaa'imun mid taagan wey fiiri waa mubtadiya qabar zaydun waa mubtade danantu waa ficil iyo faacil dhexda iskaga jira qaa'imun waa khabar isagoo ka gadaal marayna oo kaba sii tabar daran intii hore wa zaydun zayd qaa'imun mid taagan wey danantu waa maleeyey ir gadaalukay waa ka daba maray waa daciifay marka mubtadii qabar cadiya laga dhig sidaasaa lagu ilqeeyey wa huwa ilqaagu jaa-isun waa mid banaan laa waajibun waajib maahan ilqaagu waajib maahan waa jaais ilqaagu waajib maahan waa jaais waa jaais hadaad rabtana waa camal sii kartaa hadduu caamilku kala dhex galo mubtadiha qabarka ama uu ka gadaal maro waa camal sii kartaa camalkana waa ka day kartaa hadda waxaad dhigi kartaa zaydan danantu qaaiman fiiri zaydan danantu qaa'iman aad dhigi kartaa waxaad dhigi kartaa zaydan qaai wa zaydan qaa'iman danantu iyaga horey waa camal sii kartaa waana camal hallay kartaa labadaba khiyaaraad u leedahay wa huwa ilqaagu jaa-isun waa mid banaan laa waajiban maahan laakiin way kala xoog badan yihin midka dhexdhexaystay iyo midka dambe oo kaba gadaal maray in la ilqeeyo waxaa ku sii haboon midka gadaal maray xayl aada usii tabar yaraaday kaas wuxuu ku yidhi wa ilqaau lmutaakiri caamilkii gadaal maray la laaqiyelidiisa iyo la camal halayntiisa a aqwa ka xoog badan min icmaalihi la camalsiintiisa kii ka gadaal maray mutadihii qabarka wa ilqaau lcaamili caamilkii in la camal halleeyo caamilkii almutaakiri canilmubtadai walkhabari ka gadaal maray oo labadiiba ka gadaal maray camal halayntaasa aqwa xoog badan waxay ka xoog badan tahay min icmaalihi in la camal siiyo inaad tidhaahdo zaydan qaa'iman danantu iyo inaad tidhaahdo zaydun qaa'imun danantu waxaa fiican oo xoog badan zaydun qaa'imun danantu inaad tira ood camal hadlaydo sidaas wey naxwo waaya maba uusan noo mihaalin mihaal soo qabso adiga kii gadaal maray waa anigii kuu mihaaliyey zaydun qaa'imun danantu saasaa fiican maxaana kuu banaan zaydan qaa'iman danantu lakin waa laga xoog badan yahi waay walaa yajuusu ma banaana ilqaau lcaamil caamilkii in la camal halleeyo camalkiisa la buriyo caamilkii almutaqadimi hor maray wlmutawasidu bilcagsi waa kaasa wlmutawasidu caamilkii dhexdhexaystay bayna almubtadai walkhabar mubtadaha iyo khabarka kii kala dhex galay amase waxaad tidhahdaa wlmutawasit kii dhexdhexaystay bayna almafcuuleyn ilaa haddii lacamal siiyo waa laba mafcuul haddaan lacamal siinna waa mubtadiyi khabar marka bayn almafcuuleyn iyo bayn mubtada walkhabar labada waa saxiix wuxuu ku yidhi walmutawasidu caamilkii dhexdhexaystay bayna almafcuuleyni labada mafcuul bilcagsi kaa'inu bilcagsi yuu ahaaday oo bilcagsi waa maxe icmaaluhu aqwa min ilqaa'i in la camal siiyo a xoog badan faicmaaluhu aqwa min ilqaa'i kitaabka xataa sharx waa idiin soo qadara faicmaaluhu aqwa min ilqaa'ih inaad tidhaahdo zaydan danantu qaa'iman a xoog badan waxay ka xoog badan tahay inaad tidhaahdo zaydun danantu qaa'imun labaduna waa bannaan yihi walaa yajuusu ma banaana ilqaau lcaamila caamilkii in la camal buriyo caamilkii almutaqadimi hormaray oo ka hormaray yuu ka hormaray wuxuu ka hormaray cala almafcuuleyn calaa mafcuuleyhi labadiisa mafcuul hadduu ka hormaro ma banaana in la ilqeeyo naxwu danantu zaydun qaa'imun ma banaana carabi banaan maa hayale maxaa loo loo camal hadlayna ilaa wuu xoogu leeyay markaani qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayno lilkuufiyiin kuufiyiinta iyo aqfash ayagu waa baneeyeen isagoo hormaray in la camal hadlay karo saasay baneeyeen athalith xukunka saddexeeya oo axkaamta baabkan ka mid ah atacliiqu waa waxa la yidhaha tacliiq xirid in caamilkii camalkii laga xidho maxaa la yidhaha tacliiq maxaa la yidhaha tacliiq wuxuu yidhi wa huwa tacliiqu ibdaalulcamali waa camalka in la buriyo lafdan xagga dhawaaqa laa maxalan maxalka maya lafdiga waa laga burina oo lafdigii ma la nasbinayo laakiin maxalka waa ka nasbisan yihin labada mafcuul saas darteeda wixii lagu cadfo waa la nasbi karaa wixii lagu cadfo waa la nasbi karaa saasaa la yidhahdaa tacliiq maxaa loo xiraa oo caamilkan looga xiraa labadiisa mafcuul inu ku camal falo waxaa imaanaya labadii mafcuul oo caamilka ka gadaalma caamilka waxaa ka daba maraya oo ku xigsanaya shay sadaaro iska leh waxa sadaarada lehna caamil ka horeeya kuma camal falo wax ka dambeeya dil wara shaygaanu sadaaru leeyahy caamil ka horeeya wax ka dambeeya kuma camal fali karo marka wuxuu ku yidhi limajii'i ma shay imaatinkiis daraaddeed ah camalka loo burina lahu maaga uu u sugnaaday sadru kalaami hadalka awalkiisa bacdahu bacda alcaamili caamilka gadaalkiisuu imaana wa huwa shaygiisa daarada lahaa laamulibtidaa'i laamulibtida wey isagaasaa ka mid a laakiin laamulibtidaa maraysan sadaaro lahaynaa jirta ogow laamulibtidaa maraysan sadaaro lahaynaa jirta waa goorma fii baabi inna fii baab ina soonagii soo marnay innada maba geli karto laina zaydan lama dhigi karo qaaimu sharxaynin dhiga fiiriy faina lahaa sadru kalaam laamibtida muxuu ku xijiyey sharxa fiiri faina lahaa laamibtida waxaa u sugnaaday sadra اkalaami sadra waa isimka inada ilaa fii baabi ina lnahaa fiihi muaqaraة min taqdiim gadaal a loo dhigaa markaas baabu ina markay joogto sadaaro male laakiin meel alla meeshii kalood ku aragto sadaara iska leeda waay wa huwa kii sadaarada lahaa laamil ibtidaai way naxwo danantu lazaydun qaa'imun danantu waxaan u maleeyey lazaydun zayd qaa'imun mid taagan inuu yahay fiiri hadeer danantu lazaydun aad leedaha laamil ibtidaa zaydun mubtada qaa'imun khabar mubtada maxalkana waa ka nasbisan yihin hadda haddii wax lagu cadfo waa la nasbi karaa waxaa lamidahu kuleeyay sharaxa oo jamaca ina maalik iyo ibnu hishaam ay ka mid yihiin ay ku dareen laamta laamulqasamka la yidhaah ayadana calimtu wallaahi aad leedahay calimtu wallaahi layaquumanna zaydu calimtu wallaahi layaquumanna waa lamidu kuleeyay sharax haye iyo wa ma matnigan weeye waxaan akrinaa iyo wa ma maadaasu annafiyat ee anfinta loo nisbeeyey ka qowlihi tacaala sida ilaahay qowlkiisa oo kale ilaah uu yidhi subxaana laqad calimta waad ogaatay uu yidhi nabiyullaahi ibraahim ilaahay nooga warramay waxaan waxa weeyaan qoladii oo la doodaydi laqad calimta ibraahim waad ogaatay yidhaahdeen maa haaulaa'i kuwaan oo sanamyaalkaa yandiquuna kuwa hadla inaysan ahayn inaysan hadla inaad ogta ay yidhahdeen fiiri laqad calimta calimadii labadii mafcuulay rabtaa maa nafiyaha ka daba martay maa haaulaa'i mafcuul awelkii waa haaulaai mafcuul aanigii waa yandiquna jumlada hadda waxaa leedahay maada waa naafiya haaulaai waa mubtada maxalkaa laga rafcina lisi mabniye yandiquna jumladaasa khabarkiiy halas mubtadii khabara laga dhiga xagga lafdiga laakiin maxalka waa ka nasbisanya waa laa wey annaafiyatu naxw calimtu waxaan ogaaday laa zaydun qaayim zayd mid taagin uusan ahayn walaa camruna uusan ahayn hadde walaa camru waxa loo soo celshay waa taqanaa laadaa waxaa ka daba maray ism macrifa ism macrifaha laadi gasha marka waa in la soo celceliya laa zaydun qaaimun hadda zaydun mubtadaad leeda qaimuna khabaraad leeda waana labadii mafcuulo calima maxaa u diiday inay ku camal fasho xagga lafdiga laadaasa u diiday oo kala dhex gashay wa in annaafiyatu wey naxw calimtu waa ogaada wallaahi ina zaydun waxaa tira in zaydun in zaydun zayd qaaimun mu taagan inuusan ahayn calimtu waxaan ogaada wallaahi in zaydun zayd qaaimun mid taagan inuusan ahayn waa in naafiya waa in naafiya marka calimo labadeedii mafcuul weye intaasa u diidayna ku anfasho wahamsatulistifhaam weye naxwu calimtu waxaan ogaaday azaydun zayd qaaimun mid taagan miya am camrun mise waa camar waxa taagan jawaabteeda waa aqaan haddii su-aashaas la weydiiye wey macnuhu haddii su-aashaasoo kale la ii keeno waa ka jawaabi karaa wey macnuhu soo ma jeedid la isma waafaqan mogtahay waa ogahay ee ii sheeg maseydaa taagan mase camar ma dhici karta inay tahay saas maaha ha anigu waa oga ee bal iiga waran ee waxaa la ogaya lama warsa macnaheed waxay tahay calimtu waxaan ogahay azaydun qaa'imun am camrun zayd miyaad taagan mase camaraan taag ey calimtu jawaaba hada alkalaam anig hadalkan jawaabkiisa waa aqaanaa wey taasoo kale haddii la ii dhigo jawaabteeda waa hayaa wey marka hadda fiir calimo labadeedii mafcuul waa zaydun iyo qaaimun maxaa ka xiray yaa u diiday hamsatulistifhaamka iyo wa kownu axadilmafcuuleyni labada mafcuul mid kamida inuu ahaado ismu istifhaam labada mafcuul mid kamida hadduu ismu istifhaam noqdo khalaas labadi waa laga xiraa naxwu calimtu waxaan ogaaday ayuhum raggaas koodee abuuka aabbaa raggaas midka ka mid ah ee aabbaha kuwa waa kee su-aashaas jawaabteeda waa aqaanaa wey waa haya marka calimtu waa ficil iyo faacil labadii mafcuuloo ayu iyo abaa ahaa ee mubtadii khabara la iskaga dhig maxaa yeele mid kamid ah ismu istifhaam ismu istifhaamna wax ka horeeya kuma camal fali karo mar hadduusan xaraf jaar ahayn asuusan ahayn mudaaf hadda intaas maaha mucaliqaad waa ka badan yihi da meeqaan sheegnay fiiriya laamulibtidaa laamulqasam maa naafiya laa naafiya in naafiya hamsat listifhaam kowru axadilmafcuuleyni isma istifhaam toddobaan sheegnay soo maaha toddoba iyo wax u dhow midna maaha toddoba iyo wax u dhow midna maaha ee fiiri meesha uu ka qabanaa wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun haye halkaas gadaalkeedu kasii sheegayaa uu ka sii sheegaya mucaliqaad kale wa min almucaliqaati hal sadar kadib fiiri hal sadar kadib aayadda ma aragtaa horta wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalab yanqalib ma aragtaa hal sadar kadib wa min almucaliqaati lilcaamili kuwa caamilka ka xidha mafcuulka waxaa ka mid a kam wa ka'ayin alkhabariya taani kam iyo ka'ayin oo haddee kamtu laba macnoay kale leedahay mid waa istifhaamiya midna waa khabariya kamta khabariyada iyo ka'ayin oo khabariye ah labadaas waa mucaliqaaday ka mid yihiin toddobadii ku darso sagaal ma haydido alam yarow miyaysan ogeyn kam badana ahlagnaa intaan halagnay qablom ayaga hortooda oo min alquruuni ummada hadda yar yaraada labadeedii mafcuul ayadaa kamtaasaa ka xirtay walacalla ku dar toban weeye lacalana way xirtaa mucaliqaaday ka mid taha lacal fiiri naxwo wain adrii maa adrii ma ogi lacalahu lacala taakhiira jazaa'ikum fitnatun lakum lacalahu waxaa loo celinaya cadaabka aan gaalada lagu soo dedejinoo dib looga dhigay wain ad wain adrii aniga ma ogi lacalahu taakhiirka ey taakhiira jazaa'ikum abaalmarintiina dibka loo dhigay waxaa la arkaa fitnatun imtixaan idinka laydinku imtixaanayna ta imtixaanka waa maxay maanta waa istidraaj fiiri qofkiioo qalloocan haddii ilaahay caafiyo nimco loo shubo waa maxay istidraaj wey tartiib waxaa la rabaa inuu baadida aad ugu sii dheeraado ee meel halisa un lagama soo laaban uusan ka soo laaban markuu gaaro la qabto marka waa imtixaan qofka waxaa roon markuu baadisay in la ciqaabo adduunka lagu ciqaabo si uu u waansamo laakiin haddaad aragto fiiri soomaalida mehmaa oo saasoo kale ay sheegi jiren ha ninaa ciyaal suuq ah aa nin islaameed akhiyaaran uu meel qaldan ka taabta markaasu xoogaa lacag siiya u yar waa nin qataraa tahay caqli badnida xoogaa lacagtan qaada markaasuu is yidhi ilaa qofkaad ka taabataaba lacag ku siina ha mid dilaaah inta u taguu taabtay suuq kow marka maxay yidhahdeen ninkii horea ku dilaale ninkan maa ninka ku dilay ha ninkan ku dilay waa ninkii hore lacagta ku siiyey ha istidraajaa la yidhahda qofkiioo qaldan hadaad tiraahdo maasha allah ahlu sharafaad ha wuxuu isleeyahayba hade waaba sidii ficnay marka waa waa dhibaato weyn wa qofkiioo dembi ku jira haddii madaxa loo salaaco qofka marka cadaabka gaalada dib looga dhigaa waa maxay waxa weeyaan inay dunuubta jamlaystaan haddii qofka maaragtay ilaahay markuu qayr la doonayo qofka markuu qaldamaa xooga ciqaaba adduunka lagu qabana markaasuu waansama kii banuuleydah gaaloobay maalinoodi wiil banooniga ku gaalooba masaajidka igu yimi wuxuu yidhi habeenkan gaaloobo habeenaan go-aan gaaro inaan iska gaaloobo waxaan siriyu yidhi muslin wax raba lama arko anna waxaan jeclahayo inaan cayaartooy noqdo waxaan rabayo inaan nolosha cayaartooyda ku noolaado lay gato waxaan maqlayo hebelaa la gatay heblaayo hebelaa gatay koox heblaa gadatay aniga marka waxaan isiriyu yidhi cayaartooy noqdo markaasaan waxaan waayo wax igadaa iyo wax iwadaa markii dambe aan siri muslimnimadaa lagugu nacay ee haddaad gaal ahaa laheed waa lagu mar horaa lagu wadala markaasaan gaaloobay marka waxaan leeyahay ilahay naxariis badan wuxuu yidhi habeenkaan gaalooba ilahay hurdada iga qaatay bal fiirihi naxariis habeennimo indhehayga issaarima xataa iqaban maydo wuxuu yidhi markii la kala sexdaan dhalada ag fadhiistaa abi hooyo waxay ii haystaan maxamed inaan ahay waana john wax meesha fadhiya ha saasaan wuxuu yidhi dhaladaas indhaha ugu taaga saasaan ugu taaga waagu markuu banaanta wejiga mayrto muslimku markay tukadaanaan meelaha looga sheekayna bal xalay wixii dhacay oo cayaara aan isugu tagnaa xale heblaay hebel hebel waa hebel allaaday hebel ana kal hebel hebel kalaad fiicnay saan wuxuu u sheekaynan u sheekaynan casirkiian meelaha lagu cayaaro aadahay soddon habeen aanan seexanayo oo sidii iigu dhammaatay markii soddon aan marahayn is yidhi waa waalayda markaan dadan seexa waa kugu dhammaatay hurdana waxa u sokayda islaamnimo ilaa ayadaa kugu dambeyday markaasaan islaamayo khalaas xoogaa hurdaa iisoo laabatay marka wuxu adiga hadda dan kale kaamaliya ujeeddadan kuugu imid waxay tahay yidhi shiikh hurdadii qayba iga maqan intaanan gaaloobin hurdadaan seexa jiray iyo hadda markaan islaamnimo kusoo see ku soo laabtay hurdada aan seexdo islama ekuwi qaybtan waana meeshii jirta sheegu meel ku sheeg ha ma islaamnimadeydii aan ansixin ha war waxaan idhi haddiiba ilaahay xoogaa ku siiye adiga dembi weyn aad gashay ogta ha dembigii aad gashay cuquubadiisi wax yaroo ka mida waa waxa ku haystaa haddiiba ilahay kis ku siiye hurdaa alxamdulilah iska dheh shukriga badi bal intii kale ilahay inuu ku siiy meeshay ku maqanta waa dembigii soo maha ha laakiin ninka hadduu shahaatay salaadii tukanay mus waa islaam ninka waana shanlaaye waa ka xun ya haddeer waxaan ku yidhi qofkana ha u sheegi dab wa iska booyaaba ninka waa islaam waa hagaaga banooni iyo lama arko waxaas banooni waxaan idhi waxa weeyaan ka war laa ilaaha illa kii uu igaalaysiiyey wayuu leeyay marka marka qofka marka kayrka lala rabo markuu dembiga galo ciqaab inuu qabta u ro ee haddii qofkiioo ciqaabki dembigii galay dib loo dhigo waa qof aan kayr lala rabin qof musiiba ku dhacday wey wain adrii firi ad daraadi waa daraadi labadii mafcuul qaada jirtay soo maaha aawa labadeedii mafcuul lacallaa ka xirtay lacallaa ka xirtay waxaa ka mid oo kaleetood ku dartaa meeqaan hadda haynaa toban soo ma hayno wa kaana bitashdidi nuun calimtu waxaan ogaaday kaana zaydan asadun calima labadeedi mafcuul ka xirtay koob iyo toban maahano toddoba miyaan matniga noogu olin mas- managanse saddex ku darin kam iyo ka'ayin iyo lacalla xabad sharaxaan ku darnay oo laamulqasam la yidha waa taasa raggu hayaan adaa naga lumay waaya haddan soo raac baska wa ruba haye ruba ruba ku dara Ru- laba-iyo toban fiir hadda meesha la maraa ruba ku dara waa kana waa miaali calimtu waxaan ogaaday ruba mawluuda badanaa cunug la dhalay bila abin aabala-aan sidii huteelada xeebta loo furayba ruba mawluudin bilaa abin soo ma jeedid waleyta ku dar xayثu tarakaba macahaa kalaamu صaxiix wa ina almaksuuratina ku dar almushadadati calaa ra'yi siib wey afar iyo toban soo ma hayn marka ilaa adugu waa sii wadaa maaa intaas kale adawaatu shardina ku dar adawaat shardiga keliga tiradii ka badatay shan iyo toban maahana adawaat shardi waa hadde hal xaba marka laga tiriyo waa ku mi miaalina fiiriya lowlaa iyo waxa weeyaan adawaat shardi oo oo oo oo badanuu ku miaalina kuwii jaasimada iyo kayrujasimka labadiiba waa ku miaalina marka ilaa shan iyo tobankaas duubduub ahaan aan ka dhigayna ya iyo wa kulu xarfin yatalaqaa bihi lqasam falahu satru macnaha wa kulu xarfin yaltaqi bihi lqasamu falahu satru saasuu yihi fayakuunu min almucalaqaati markaas xaraf kasta oo qasam la kulma markaas lix iyo tobanay noqonay waa yahay waxaan marsiinayni markaa fiiri fatacliiqu waajibun ilqaagii waxaan soo ogaanay inuusan waajib ahayn ilqaagii waxaan soo ogaanay inuusan waajib ahayn laakiin wuxuu ku yidhi shiiku fatacliiqu tacliiqu waajibun waa waajib idaa wujida marka la helo shay-an shay idaa wujida marka la helo shay-un shay shaygoo min haadihi lmucalliqaati ka mid a kuwan oo xiraya mucalliqaad oo isim faacilaan aqrayn walaa yadkhulu tacliiqu ogow tacliiq ma galo walal ilqaau ilqina ma galo fii shayin shaygoo min afcaali tafsiiri ka mid a ogow taas afcaalu tafsiir ayaga ilqaana ma galo tacliiqna ma galo laakiin icmaalkay wax ku leeyihin icmaalka keliya wax ku leeyihin saddex xuguna laga hadlaya mogta icmaal ilqaa iyo waxa weya tacliiq soo maahan icmaalkay wax ku lahaayeen walaa yadkhulu ma galo atacliiqu tacliiq tacliiq walal ilqaau ilqaa fii shayin shay ma galo shaygoo min afcaali tafsiiri ka mid a walaa fii qalbiyin ficil qalbiyana ma galo ficilkaasoo jaamidin jaamid ah wa huwa ficil qalbiya oo jaamid ah inaani waa labo hab wey iyo watacalaq labadaas ma galo ilqaana ma galo tacliiqna ma galo fa inahumaa labadaas mulaazimaani waxay laasimaan siiqata alamr wamaa cadaahumaa labadaas wixii ka soo hara min afcaali haada albaab baabkan afcaashiisa xaalo ay ka mid yihiin yatasarafu afcaasha baabkan qalbiga iyo tasyiiriga labadaba waa tasarufayan xagga tasarufahaan horta fiiri wamaa cadaahumaa xagga tasarufa markaan laga hadlayo ilqaa lagama hadlayo fiiri iyo tacliiq wamaa cadaahumaa wixii ka soo hara hab iyo tacalam min afcaali haada albaabi oo ah afcaal quluub iyo afcaal tasyiir isku dar marka maxay eh? min afcaali lbaabi sax wamaa cadaahumaa labadaas ficil wixii ka soo hara min afcaali baabi baabkan afcaashiisa ka mid a yatasarafu waa tasarufa yati waa kuu fasiray tasarufkii kuu fasiray yati waxaa ka imaana min xaggiisa almudaaricu a ka imaana wاlmru a ka imaana wakayruhumaa labadaas keyrkood ayaa ka imaana min almasderi wasmi اfaacil wasmi mafcuul kuwaasaa ka imaanayaan ilaa wahaba wahaba marka laga reebo wahaba min afcaali tasyiir xaalo ay ka mid ahayd wahabadaasu afcaalu tasyiiray ka mid ahayd fa inahu wahaba mulaasimun wuxuu laasimaa lisiiqati lmaadi waaye wuxuu ku yidhi marka intaas waxaa looga hadlaayey masalada tasarufa afcaashan yaa tasarufa yaan tasarufin ayaa looga hadlaayey wuxuu ku yidhi walitasaariifihina afcaashan tasar tasaariiftooda gadgadoomiddooda waxaa u sugnaaday maa xukunkii lahuna afcaasha u sugnaaday oo mimaa kii ah taqadama soo hormaray oo min alaxkaami axkaam ah marka ficilka hadduu mutasarif yahay qalbina yahay icmaal ilqaa tacliiq saddexuu leeyahy afcaalu tasyiirna muxuu leeyahay wixii ka tasarufaa icmaal bisuu leeyay ilaa waxaa lagu yidhi wixii tasaruf tasarufood aragto maadigii intii usugnaatay usugnaatay marka hadduu yahay mutasarif qalbiya maxaa u sugnaana saddex xugun hadduu noqdo mutasarif oo tasyiriyana hal xugun sidaas wey walitasaariifihim afcaashan gadgadoomideeda waxaa u sugnaaday ay noqoto mudaaric amar ay noqoto isim faacil masder isim mafcuul maa xuguna u sugnaada lahun afcaasha u sugnaado mimaa kia taqadama soo hormaro min alaxkaami ah wataqadama waa noo soo hormaray bacdu amhilati dalika amiladii gobol ka mid a iyagoo mudaarica waa lasoo miaali maada keliya lama miaali wayajuusu waxaa banaan xadfu mafcuuleyni labada mafcuul in la xadfo o aadihimaa o xadfu axadihimaa ama mid kamida la xadfo afcaasha hoos wuxuu kaaga sheegaa baabu acdaa wakasa ayaga waa la xadfi karaa labadooda mafcuul xataa iyadoon daliil loo hayn waa layska xadfi karaa waa layska xadfi karaa ilaa labadooda mafcuul iskuma xirnayne maxaa wax isku xirnaana kama dhexayn laakiin afcaashan afcaalulquluub ah marka la xadfaayo daliil waa in la helaa si kale laguma xadfi karo labada mafcuul waa la xadfi kara haddii daliil la helo mid ka midana waa la xadfi karaa haddii daliil la helo laakiin haddaan daliil la helin ma banaano in la xadfo afcaashan afcaalquluubka labadooda mafcuul labada mafcuulna waa isku xihan yihin la mid maahan baabu acda wakasa wuxuu ku yidhi wayajuusu waxa banaan xadfu mafcuuleyni labada mafcuul in la xadfo ow axadihimaa midkood in la xadfo lidaliilin daliil dartiis loo xadfo oo tusaya daliil oo tusaya midka la xadfay sidaas ayaa banaan in loo xadfo naxwu ayna shurakaaiya ilaah wuxuu yidhi aaway kuweed cibaadada iigu darteen aladiina kuwaasoo kuntum ad ahaad ahaydeen adduun markaad joogteen gaal aakhira saas la leeyahy tazcumuuna haddee zacmo ladeed mafcuul aawo tazcumuuna ey tazcumuunahum aad ku andacoo jirteen shurakaaa inayihiin kuwa cibaadada ilale aawey tazcumuunahum kuwaad ku sheegi jirteen oo ku andacoo jirteen inay yihiin kuwa cibaadada ilale aawey maanta ma intay soo istaagaan yidhahdaan annagayna caabudeen annagaana janno siinayn hadday xaq u lahaayeen cibaado marka labadii mafcuulaa la xadfo ee horaa laga fahma ayna shurakaayda su-aasha laga fahma wa idaa qiila laka haddii lagugu yidhaahdo hadda taas waxayd labadiiba in la xadfay ee ayadoo mid la xadfay marka hore daliilka tusay ayna shurakaay hadda horay ku jira sooma jeeda shurakadu ayadoo mid la xadfay waa kana wa idaa qiila laka marka lagugu yidhaahdo marka lagugu yidhaahdo man qofkeebaad danantahu u malayday qaa'iman mid taagan alwiil fataquul fataquulu fataquulu waxaad leedahay dhe idaada ka horreyday idaa qiila laka waidaa qiila laka marka lagugu yidhahdo fataquulu waxaad leedahay danantu zaydan zaydan u maleyay mid taagan fiiri qaa'imanta waxaa jir maxaa yeelay waxay kuugu jirtay su-aasha waxaa le qaacidadan waxay tahay as-su'aalu mucaadun fi ljawaab السuaaل mعaad في الjawاab so ma jeedin الsuaaل mعaad marka waxay ka dhigan tahay danantu زayda qاama الsuaaل mعaad في الjawaaba l ada muhima meelo badan gasho wey tafsiir gasho caqiida gasho wey iiga gasho weliba iiga gasho wey meelo badan gasho waay ey danantu zaydan waxaan u melay qaa'ima wacadda wuxuu tiriyey saaxibu ajrumiya kitaabka ajrumiyada shiiqi iska lahaa shiiqaasu wuxuu tiriyey min afaali min haadihi afcaali dheh min haadihi afcaali afcaashan wuxuu ka tiriyey afcaasha annaasibati nasbida oo kor dhigta lilmubtaday mubtadaha iyo walkhabari samictu uu ka tiri waa uu ku daray tabacan mutaabican xaala uu yahay saaxibuajrumiya mid ku raaca lilakfashi akfash iyo waman waafaqow dadkii ku waafaqay laakiin ogow weligeed lama arag samica oo laba mafcuul oo sariixa qaadanaya si sariixa hadday laba mafcuul marka la leeyahy waa qaadatay midka dambe waa jumla midka dambea jumla wuxuu ku yidhi walaabudda waxaa laga maarmaan ah an yakuuna inuu noqdo mafcuuluhaa samica mafcuulkeeda athani oo labeeyo waa haddaan ku soconno laba mafcuul ay qaadataa waxaa laga maarmaana jumlatan inuu noqdo mafcuulka labaad jumlo waa inuu noqdo jumladoo mimaa kii ka mida yusmacu la maqlo jumlo oo waxyaalaha la maqlo ah naxwo samictu zaydan aan maqlay yaquulu asagoo le kada wa kada saasaa leedahay yaquulu asagoo le kada wa kada iyo wa qowlihi tacaala waxay yidhahdeen samicnaa waa maqalnay fatan wiil dhallinyaro ah yadkuruhum oo ilaahyaalka sheegsheegaya u dhaarsan wiil dhallinyaro ah war ilaahyaalka yaa jajabsha yidhahd yaa ilaahyaalkii naga burburshay xalay markaasay yidhahdeen wiil dhallinyaraho sheegsheegayo afka ku haya aan maqlayn waayahan wiil dhallinyaraha afka ku haya ilahyaalka meel laga saara ladaha war ka leex ilahyaalka burburina caqli ma jiro haddaan tawxiid jirin ilaah loo dhaaranayo fiiri oo adiga wardi ka bal fiiri caqli ma jiro haddaan tawxiid jirin ma jiro waaya ma jiro samicnaa fatan wallahan caqli jirin haddaan tawxiid jirin yaa cirka iyo dhulka dhulkaan fiiri dhulkaan afar wadaadoo soomaaliya meesha ku gugushaali halkay ku taagnaayeen ayagu nimankii la yidhi dhulkaan meesha iyaga ku goglay wiiladaa inta raadsadeen ay qabrigii ka burburiyeenoo lafii kala baxeen jawaan ku shubteen meel ay hadda la aadeen lama yaqaan nin dhulka goglay nin ma iska dhici wey kara fiiri nin dhulkaan oo dhan meesha ku gogladay wiil lafiisa u socda ma iska dhici wey kara markaasaa fiiri bal jawaabta ay ka bixiyeena la yaabo weli qaar intooda makut sheekh cali maye sheekh cali maye waad ogtiin wiilala qaatay meel ay jiraan miyaa taqaan hadda idinku meel jira lama yaqaan lafi markaasay midaa difaaca markaas wuxuu yidhi u yidhi waa iska cayaaraayan war miyaad ka haydaan ish cali maye markuu maqlay yuu yidhi garweyn uu hoos u tiimbaday yidhi ciid hoos uu sii galay yidhi hoos uu tiimbaday marka waxaa isweydiin laha hal shay marka kaba soo dhig inuu tiimbaday ka dhig hadda maba tiimbana waa la ogyahay lafi waa la qaataye laakiin qof xoog lu ma cararaa ya hadduu awood leeyahay ma carari lahaa maya ayagu waxa way indheha ka ridi laha soo ma allah mustacaan marka run iyo beenu iskuma eka ogaada waxaa la yidhi intii la raadiya ya raad ya u gaabiya ya u socod gaaban been inta la raadiyo waa raadkeeda la qaada beenta u socod gaabanayo da waxay raadkeeda ku socoto inta taagan ad arkay marka wuu cararay le muxuu la cararaya ma isdifaaci kaa soco samicnaa fatan jumladii aaway yadkuruhum haddee yadkuru waana jumlo waana wax la maqlo soo maaha wa madhabu ljumhuuri jumhuurta madhabkooda annahaa samica ficilkaa samicaa ficilun ficil wey ficilkood mutacadin u gudba ilaa waaxidin waa ficil hal mafcuul qaato fain kaana hadduu yahay mafcuulka waaxidka kaanada isimkeeda u celi waaxidka fain kaana halka mafcuul hadduu yahay macrifatan wadalika tusaalihii kalmithaali اawali waa mithaalkii horeeyoo kale samictu zaydan yaquulu kada zaydan soo macrifo maaha hadduu nuucaasoo kale noqdo faljumlatu jumlada allatii jumlada bacdahaa faljumlatu jumlada allatii jumlada bacdahaa dhammaan bacdaha ma noo qoran bacdahu a la rabaa bism اllah xaraf jaban jirina ma kiciyo bacdahu waa inaad ku qorataan ragga aniga igu waxa way ila mida bacdahu ala raba meeshaas kaga qora matniga saxan maa ragga ragga badankiisa u qoran yahay dabcadda yadan unbaa qaladkaa dhigaydaa le bacdahu fiiriya sidaasaa la rabaa faljumlatu jumlada allatii jumlada bacdahu halka mafcuul ka dambaydaa xaalun xaalo wey waa kaasa bacdahu waxaa loo celina waxa wey waaxidka waaxidkuna waa mudaker waaxidka jumlada ka dambaydaa xaala laga dhiga marka fiiri xaad leeda fiiri mithaalkii ku laabo samictu zaydan aan maqlay yaquulu xaal uu leeyahay kada wa kada saasaa loo ma ahan mafcuul haani yaquuludu wain kaana waaxidku hadduu yahay nakiratanna faljumlatu jumladu sifatu weye miaalka labaad fiiri marka samicnaa waxaan maqalnay fatan wiil dhallinyara fatan soo nakira maaha wiilkaasoo yadkuruhum ilaahyaalka sheegsheegaya waa laga sifayna waa qaacidadii oo malaha halkaanay bay ahayd meeshuu qaacidada ku dhigi jiray miya waa tana waa tana faljumlatu wahiya jumlaة ydkurhm fi maxali naصbi calى anha صifaة lأn اljumla bacda nakiraati صifaat intaasuu dhigay halkaasuu ku sheegaa marka lakin ya muxuu ini dhiga badaha sax waayo qaacidadu waa taasa marka qaacidadu waxay tahay aljumal bacda nakiraati صifaat wa bacda almacaarif axwaalun qaacidadii waa taasa waayahay wallahu aclam sal اllah waslm wbaark ala nabina anoo dhamaaday jiskii koowaad alxamdu llah ilah mahad iskale